xildhibaano sharafta leh koonfur galbeed iyo gudoomiyaha gobolka osdun intaanay kurogiib galeeno qareenada badan halka ah iyo malaaqyadii iyo saxaafadii dadka dhan intaan kumaadnaga maadnag maadisi ah maana waktiga oo qaali ayo ana siiyan dadaba dheel nuqsadaan iyo hataa weliin koyn iyadan kamaadnaga kubada nootaay axsoor saa dadka balsing sheegay nootaayadin koreyd koonfur galbeed oo ogolaasho koonfur galbeed oo iyo diiwaangelin federaal haysato waana nootaayadin koreyd inu ku furiyo koonfur galbeed gaar ahaan magaalada baydhabo waana nootaayadin keli a ka shagayasu magaalada koonfur galbeed gaarata isticmaalasu nootaayada daadfurshe kolay geekadiya laakiin shaqadii todobada bilil adhaaf iyo bilaawti walbadan oo baahay oo baanaytee gobti marka walaa nootaayada sheegay sababta may hayto deegaankan onalanino oo gaar ahaan koonfur galbeed magaalada baydhabo wal sharciya makujarna oo sifa sharciya walmay shalgadaan nootaayo majarna maxkamado lamil wal sharciya jare maxkamadoona kadhabooda daawadi dhisho badan marka dhulka qabsiga baladi iyo maana talo oo kukoyti aqoonyahanada iyo dadkii walabaladi oo adada badan oo inta fadhiyo fikrad iyo talo badan kudhiibidi iyo kakoyti adkii lahalo meel walaka shalqorado walaka cadeeyo oo tehraa le barkumaalno walaagaka qorgodhanis koybo oo maanisa beledka walingadaayo airportka walakagadaayo andhiina walkasba nadaam weladan si mustaqbalka adareero halin halo nootaay asor shaqadii maybua waliska haysado ma waliniska haysan dhul fpl shargadadaw iyo shaqee qobdaas wal alla walibo daawo eh ama oo mugdiba ka jar maxkamada isku leh shal madaxa banaano una maybo mayda shaqeena oo si toosan la shaqeena waan hooseedane wasaaradda cadaaladda maxkamado oo xiriir toosa unlalana iyo dawladda hoose iyo maana gudoomiyaad iyo hooseedana maana taladiyo iyo tusaaladiyo un or ahaanu daaraaga guud oo madaxweyne deji marka ujeedooyinka una kufadaan maybo beledkan waagii hora sida magaalooyinka kale muqdisho ama lignadaama ma jarno maana dhulshee maysaba sawir loogu rasme iyo naqshad iyo walakasa tehraa rasme ma jarna maadaama jarna beledkii dhama oo walsifa rasme hadan raama jarna nootaay aqsoor iyada oo kaaladaas maamulka deegaanka may iska deysho fadaas anti hal an halo dhulka haddaba la degni iyo kan haddaba sii degahay saliin halo walcad oo tehraa leh meelaha kujeedana loogi si oo maanaa oo lacag galayna loogi si uskalayna loogi waana ogin dadka deegaanka iyo maamulka meelo qarmiya nootaa soo ujeedooyinka sidaas mayba kumada antilan kasta oo baydhow roog si sharci wala shalgado nootaay aksoor maanaa walkagado ama nootaayin kale hadda kubaada kooyi doono walkagadoy maanaa wali ol isku qabsiga oo maanaa dad maada kubaadana dhiina hadda tusaalaha marka una aqbaadno labaatan sana hadda kahore beledka dadka ka noole iidan yaraan haddana ma labaatan sana kubada beledka malbiya dhowr milyan qofka noolato dadkii winela kasaay meelo ku bahaya saas dartiye si deegaanka xasilooni linka halo iyo nootaa aksor may diyaar hata anti oo yeela kaalato bulshadii maamulka oo eer gobolka sareeyo ilaa eer fada eer koonfur galbeed maxkamado kullisho dhan ala shagayaasa walaya qobatulafadaan oo maana qobatulafadaan warkas oo la shargadaan si oo maana nadaamsa walin shargado cadeymo leh sugnaasho leh walaya qobadaasan kulli boorka ka tahanay wali oo una noo badan oo maana oo markaas oo una mayna kaadadaana maxkamadoo la kaadana haddi may xiriir toosa ilaa maxkamada degmada maalmaha degmada baydhabo ana ka sheegayo walkas aan isku beero tallaabadaas aan kuja may kula taladay maamulka degmada oo maxkamada degmada maamulka degmada kula taladay markaas ku baada ilaa gudoomiyaha maxkamad sare saraya kula talada marka ujeedooyinka weyn oo nootaay ankoyti may buwaa nootaa soo ankoyti kulkan baydhabo anti sharci hal si sharci alka sharkadu walmadaam sima dadka lahadan si magaalooyinka oo caasimada muqdisho wal nootaay in lahayn may jalgadaw wal nootaay marneen ma shagaya beledkan unug ogsinina dad badan urugan ogsinina lama boqol kuma guri laga gaade warqado eefore oo meelni raan lahayn tehraan lahayn ee wal shal warde walaas nafsalin ku bow dadkana fahmaan walaa maamulku beeli jar tehraan lahadan wal qoran jaraan iyo kolay ujeedkan kuyumahayti hadalka ma badyaw ha koobe nootaayada xafiis iyo kolley adegeedka la daafure madax badan kalbiga tusaaliga libaahi siibi gudoomiyaha maxkamad sare oo eed maanaa juudi badanka bi maadaan lande yara iilanka dhisaraya geedkan oo maanaa oo dhiniga oo garsoorka adegeedka useeyey aqoon ahaan iyo taytal ahaan banka saraya may kale eedanka maa nagay wasiirka cadaalada usuna gibiin bugaadi iyo gudoomiyaha degmada oo yoo nabto gibiin bugaadan ilan kasta oo tali tusaale ku dhiibisa golaa qoyaanada oo kale kumidayin taladiyo dadkaas dhan maa nage waana maasantin sahnig ajiibten nootaay aqsoor adeegyadii qowdaasana kolley waa si una sheegniyo walkas oo sharciya qowdaas la talin ahaatay ama walkas la shargado ahaada iyada maasdimaantisaabmalaqe yani waxyaabaha caqdiga lehro ama hediiska lehro iyo waxyaabaha islaamku qabo inaan meelan anan ka bayaani anu iran gaabiyo wabilaaya insha allahu tabaaraka watacaala mataayadan kulley ee sida hadda yani dictor person isku welisaatay yani nin sharaxay saasoo kale a mas-uuliyiintii kale madaxda yuliska howlna karta ku hadlaayeen bimacnaa may wakiilku nagadaase yani dadka cuquudka ama ballanada shaagalaayaan oona fi walaa shaagaliga cuquud maaliya walaa shaqeesa dhulu beero baabaro iwa lamid ah bani aadamku ma iska nooliye ballan yani reegubeg maamaaday maynin yaali bigalka ay jirso caalamka dhan mi asaasan aha jiritaankii in ballanada la ilaaliyo raa waayo laga ballan la ilaaliyo ballanadaas haddii la ilaaliyo waayo cuquubo fara badan yaa ku dhaladaas addunya aakhiro banaan rasuulka sala allahu alay slam wuxuu sheegay maalinta qiyaama ilaahay may fadeexiyey dadka ballanada ilaaliyaan yaa maylka fadeexiyey على رؤوس الأولين والآخرين الإنس والجن والملائكة الرحمن ميليكم مقنع أنت جمالك السي يوم مشوت يا نكسا فذلك يوم مجموع له الناس فذلك يوم مشوت ما لندت إلى يقول ما هو متلم اليوم مركز الدراسية مثلا dadka haddii walshagaadaan lama la walshagaadaan wali adalahayti lanka kale dhahade lanka welahayn adi dhahadas manfacada lisdhaafsad igo raaranaysii sacdaasa milkiidi wareegdi walaad gacanta ku bahen yani waba gacanta magja adi wareeji bilaamaitomaytaraylehay saadajeedayti haskugad xawan arnegumahayd marka damalehay abayhebele saayta lanka lagu daaw mew kuwaan leer uga uu kala gooryahay wallahi beento ma goori karo mane walaaji jeldi ba ka jarana yani saada walaaji waa fakadata jeldi ba ka jar dakari lamusmay uga jari walmuya dhuusha birmay saar karo tir marmun bimaana yaaduma shaqeys yani shayga hadii margadka oo sananka dhid dhaafsado walaa isku werigina walmaka yaala marka taas daraadada kuwa shaga dabiyeeda ogaada waxyaabaha musallam sunnada meetaa walaalkoo gada walaalka tayada mansuubi may bashahaad in la arkaa dadkiis aamina fad dhiban jara fadmeha meen baada isiga mayka leegeeka aan iska toosnayn war iwasgeli bisnaana ko walaajiya hoose ku ogaa wala meelaa islahayna ilan kala koo gadi tuugahaayna walaaga kuraasi walaaga nam kula wada barta dacwo meelku bilaabmay waa ibsadeen akhiyaanadin deja may nagade walnos wal iskus isku hadhe naardoodi magada walse ku qabso qadi mayse marka xoolgaasi xaarama nagdaaya yani suxti nagdaaya kalsooni daro sheenaya awlaadiligi kori mabarakaawaya yani fasaadada meel kuladaas markutaa daraadiya in balanadan fulaan balanadaas waa xagga sharciga ilaa cuquudiya leedahay idan tiri badan ilaa konton oo kale fuqahada ka koobeen cuquudaas may mansha baan leedahayn war la eraw jaa-isu darafayn lamada dhinaba jaa-isa ku yihin ama ntifada ku baha korta lanka keen ama ntifada ku baha kor badan shaqaliga kulmi lankan shaqadan ama tifado usku ku daba kor lanka mas-uulkana shaqadan ama tifado iskulu soo kor lankan جائز الطرفين هذا فنو واجب الطرفين وين لما يجري باللمبة مكباكو حقوق ساسجر إيه اللي مثلا إيه خلافة الإسلام وجرت لكن خريف ما كلا دواره تذكرهم بلان لك الجنة وإن لا أطيعه بلان تارتو أخياته تان أخياته دور الشاهد تان لكن بالشوين ما يبوع مظاهرات أنترو سوي تايره markuu lankaas adama ka ragada kor adiga kubaha korta saas eraan labadii iyo masridii badanta laakin taaso kumide tona mayb waa haldin waajib kunadaas haldinna haldin laazima kunadaas haldin jaiza ku tusaaladii badnya laakin madaxa laga bilaamay guursay ballano caqdigaas nikaaxaas ballan lahayd uquudi lagala kumiday shariicada islaamka may gabtee dembi bitada kudeer oo fado waa ilahay ka dherfoo badany maxaa too fado laakin ragiya mayba islaanta furkor laakin bilaamayd ma furo korto si sharciga islaamka cuquudi marka noocaas shabahaya markii markaan cuquudasay walaalka ballamay maalinta alcuquud lmaaliya yaro kutubta ahkaamta sharica islaamka o dhan baab dhan alandidi lero ahkaam lmucaamalada lero ahkaam lbeeco lero kitaabkaas ahkaame lareo markii cibaadada dhamaado beeciga la geejiye kana laakin bani aadam markii beeciga dhamaadona nikax oo dhan axkaam usra la geejiye hob axkaam usra la moodan janaayaad iyo waxyaabaha garsoorka la geejiye malis warsaday kitaabada maysanin korinyin markoodna cibaadadan kamari eranaha ilaahay kii mari iska cibaaday kuuna saasa cibaadadan kamari hadsan mayb waa lanka shireysu noo wada koro arzaagalka nooli maalaamay noo wada koro maalka may dharee waa ruux okiiwa marka taas daraadayaan maalka la geejiye
kelmaday bilaawna may faday qiso wayaan oo baydhabo ku dhiidi marka horese insheega bacdigeed walay markaas ilaahay waafaji maynu ku yaaba qisadantiisin dhiigday ilaahay lanku baydhabo ruugu jaray oo banishiidi ah xanuun dadaal badan yaa dad madax ah oo la kasaw kurtis hadaleed ilaahay lamishayba sii dadka hadalay markoo maysay megasasi ilaahay megasi maalkuu si dhiibay markoona maysiyay maga markoona maysiyay maal sidisheeyayna isku dara dawahan markii dawahan kiba wali cilmaa i aftahannamaa i waayo aragnamaaga wali ka jariusa sheegay gaarna kalena dhiminyin iyo may leedahe may dhexgeliyaanahe hebalow marka usilan oo maysku haay oo way ka shaqeeyay walaabo olan kasow nadaafada ifaydoorka dadkuwa may haay oo isbisiini isbisiini mugaayada oo seew lanko kooke raashinka kariyo idooga idoonii fiiri iyo miilun boosaneerka maynka dhisti war hatu wadankan kuma qun macnaha hoolwiin ahaa marka lankiisugaay ma eraya hasurumayni ma eraya dadkii ana ugu horeeyeen udowaheen dadkaan ogana oo dambooyana duway tarana waale haa adina maylaraay waxbaa le manaa sudaana hadi la i waale oo kale in ma erayha ma erayha lama kelamiha ku koobay waay gashanka hal isku dheerayo idibna hal lahaadayni marka yani wala sarbeebaha yani sarbeeba ridaha marka hadda markuu horta sheekha laga horumaray oo ustaadkaya markoona may leeraay gadaaleyna may la dekaysa hadda la sheegay adeerkay shariif maxamuud xafidahullah oo aniiba hadda ku-xishoodii xaqiiqdii intii ana hasuruma biduuni idni taas madiana kagudow marka wali ana towlaay ha ku qoran shi-iidada oo sheega markaan war kalaana ka darawmale keliya may bis aftiiniyay nootaay walalanka baahadi may buwaa bini aadanka ilaahay may ka abuuray maaljiila maalinka iidan jeegin nootaayadana maalinka la shal shal shalgadaa si sheekhaasina ii sheegay maalinka may leedahay xataa shaybaarka oo qofka rigee macdantuus kusuusiye maalka laka baro weye may weelay xikmadoo ma eraasi jirtee lanka haddii aada macdantuusa kusuusiye ogaata fadaas nabiga caleyhi salaatu wasalaam mary arrijaalu macaadin bini aadankiisiina argaasan macdan macdana kusuusanya hadda macdanta maybwa too dehedu to maaru to biru to maybwa qalawo markin lanka macdantuusa kusuubsanaayo si adan arag macdantaas yae may la suubiyay wal dhilaaliyay wal kullaaya haddooto macdan dehedooda la keekiyaan hobal la kullaayo inti dehedati inti birati inti maarataa shalbaas madin qofka rege ama bini aadanka ee walalanka kulaayo koro shaybaarkuusa laka baaro hormayd waa maal maalka mee madi wal la qeybsado yalanka may ogaani korte damaxdee i megelnimadiis ima diisa dheraf macdantiis runtaeha bahas migil hoobaada barata fadaasa meerwallaka qiibsadaw ya hooba lan dor-ey i hooba lan fayl-ey meerwallaka qiibsadaw ya dabeecadiiska fahmaas xikmad saaseenaa soo jirta ima diisa dheraf hoobuusu madi walla qiibsadaw damacjain badanayne walaagi usallahay xitaa hanuu maarne tanrarahaan migile wa mararka qaar meeragaasee lan oo dhaxal usley la qeybiyo waana hoologi ushadhagaali hata hidii dhaqan hambaadiilana lanko meeragaase hoolo usley la jaro hoologaas aawki lahay madi dhimad walaanyo ee kale maylukiyaabeha hugudiyo inti eed handort usidii hoolo dhagaalayaayna inti hidiisku surma wale madaaflasay isku qaada marka maalka sidaas daraadee maalka ilaahay jala fii culaahu bini aadanka mawa keenan walbadan uma jiran ilaahay bini aadanka mawa keenan iya jira walidba maal la heli عليكم ورحمة الله وبركاته سلام بعد الشيء من شكني معها انتهى قفاب قلنا بريطانكا أما حفظ بريطانكا نطايدا حق صوت وصلاة اني مغدي نطايدا شليدي سفر الشرعية كروك دقمنا تنبعي دوا runtii way eednin farax geliyo waayo una dadka hadda da-dayna oo kale yani maniila ee war cusub notaaye laakiin jiilka soddon jirada eh hortay fadhiyaan oo walaha barli runtii walka cusub anagadaas notaaye runtiina wali wahaa wal caqabad eh iyo kanagadaas sifooyinkii hata sheegeen culimada asaatidada oo noo horeeye dhammaantiyo inta hata la sheego hay iyadoo jira hameenkii maalin masaajida laisku wacyigeliyo dadka lan sheego way ukooy waadiniina safi sharciya in walan shal qaado marka runtii jiilkii hore ama jiilkii kayn nutaayadan jiro jirtay nutaay kelmada nutaay markaan erno waa kelmad talyaaniga waa note note qoqoytiwal qoro waa kelmad talyaaniga waa notaay meeli walala ka qoraayo sifooyinka iyo hamaraasian oo lahaykay sifa sharci ah dawlad adag oo runtii warkadooshe meelo badan ma maraw ku bilaabadaas dawladda hoose ee degmada markun horay tobananka kasta oo deegaankunka nool la haadoy buushkoo la haadoy ama saranka taadoy way markan horay toban ansixiyaay warqad iska siyaay dawladda hoose man kastana way haysaday warqadii gurishay oo sharciyeysan oo sife sharciya leh buleeta ka dhegan anshuurtiya biyo walaasha biyaa lahay birilmankaas haddii usa fada mataayada meelila kooya walaa haddii usa fada inuu is gurigaas wareejiyo sifooyin shay eedan sahalnay laakiin mataayada geeka challengiga hayso weeta in barnaamijkii dawladda hoose iyo barnaamijkii mataayada inay iswaafaqsanaadaan dawladda hoose markuu horeyto sifa sharci ah deegaanka guryaalka iyo ka xarayto maxaytiisa dawladda hoose sifooyinsee milkiyadda oo guriga ka bacdi mataayada may doorshadata haddii itifaaqii ku dhexayto mataayada iyo degmadana gooni laakiin qof kasta geekole haysada warqada daaw la sheegay oo ah warqada eforka ah meel kasta computer yaal ama tab yaal laka qori yawayn ee milkiidana sallan hela hata may aragaanahay qedalasya damiha degmada iyo maamul shay oo subyaayan warqado oo subar looga waanan qaldanayna subar loogooyinkaasna laka xaqiijiyo milkiyada guriga guri kasta deegaan kasta meelo may ku anbaqaada samaysan mataayada hadhowdi walaagi maadna ama shargado ama dhaxalkoobna way leemahay maxkamada leh maxkamada dhaxalkoobka hasuubiyaas dhaxalkoobkii maxkamada hasuubido qaabkii dhaxalka laysar qaadaday ama dhaxalkii daawo ku sheekoy qaabkii hasuubido notaayada marka may maraase walaagi maamulka sharciyay iyo hadhowdi notaayada walkalme notaayada iyo dadkun oo maaragtay macaamilka galaayaan ingiyo meeliyaha ku bilaabto marka dadka kaayna ogayni isan waliba way haytana dadkoo maxamuud maalin gabdiyoog iyo mahaytiisa mahaytiisa bystar meelaha ku horjeedi warqado iyo moorwaas warqado la ku dhikidaw afar qof jidka laha kuwadaw shahaada kubedelanta sheekada waa sheeko oo rasmiya oo runtii geeka waliba ahaa jiilka dambe hadareer ama jiilka una naftarkaayana mahatiisa hoolagii una kasbana noo dhaxa la faray ama dhaxal koob lan soo bii faray ama lan soo bii faray maaragne mahatiisa beec lan soo bii faray meeli maaragne warqadoosha sugnaanta ee kusuubsada fareen waay runtii wal fayl oo deegaanka haka siyaadi waayo oo runtii eeda iyadan fayl sidii oo sheegan ku dhawaajiyeen xamar geek walow ahaa oo bacda fadaasa qalankun oo ama fida ah ama dahab intada gada manka nootaayikiinata makoo gadaw ilaa ba ku hela geedkaas maaragna sugnaantiisa ama sharciyadiisa ku hela marka deegaankun intiisu nagado wal kasta oo maaragna la shalwareejiyo ama la gadaaw ama kala la salbaxa waxaa koobaada in sifadii sharciga hayti hamara hay-adooga qaabilsanaa sida dawladda hoose maxkamadda ka bacdi nootaayadii waxaan sharcigayso saas nagata kelmada kale
dalkaweynanayba dhibaatada deerimayba ayaa kelmadata oo dadkan inta badan haysta iyo iska haysaday oo lanbo lanka dhulka meelbo sadi mar laga gado lanka dhulka afar mar laga gado lanka meel haysta kushina haysta kusoo muqiyaybo laboogo la galdo lafdoodiyo marka dhibaatooyin fara badan may badan baa dhulkeen may buhayaa magaalada may badan may buhayaa ka jira taas marka may sababay dadka meelo may boyo hoosteedeen oo may hayso iyo ka jiideen wadoo shal gaabaaye majan suugido may buhayaa wala shal gaabaaye suugido wala shal gaabaaye bo dhibaato badan may buhayaa yasheen marka lama qof meergaas tiba sabab loogada weyda siitiliti may buhayaan kuqoran dawladda hoosgeegasdeerta maybu ayaa kuwada qoran kana maybu aha xogii dawladda hoose wadooka magaalada geriya maybu ayaan kasaayixin kan kaasa kasaayixin adalay marka koo shalbi yani qaar oo laka shalbi hore mayba meelhays malahay kan markhaati weyn kan markhaati hadhasa marka may dareemasa meelhays waa shuguurkii oo lamadi bilaabo unankasa qoobsadee marid wasi shalbi weyn ay maybu atii madiidan dhalaata diidihaan namay buaway shalbiwa marka dhibaatooyin badan may bua nin dhulka badan may bua yaa yaa yaa jiran geega may rajayna insha alla dhibaatooyinkaasi in may bua hor badan laka xali doono taaya xaq soor sidii magaasha hore ban sheeg may bua in xaqa soorta dadka ku nool magaalada baydhabo oo ugu ka shalgaadaaya ama meelaha sugnaan lagu suubiyo ama meelaha kala wareejin lagu suubiyo may buuxa iyo walbada may buuxa dhinac xaqee may buuxa insha allah ka suubi doonaan ya insha allah ya ya rajeen qoraalkan walos ay sheekha may buuxa ay sheegeen in muhiimata in wala shalgorabo madu la shalgaado qoraalkaas may buuxa in حتى نسأل من فلي ما يكفي ما يكفي فيلا إن ولا سفرنا إن ولا شر غرامي وهي يكفي فيلا فوقت لما نسأل من بريك وقت المذكر ودي مرك ما ورحي فرنسا لا تهرع عبر مدوى إنها المدوى يا يا يا المباهي مرك لم تسعى بينهم الرئيسان ولا كردي dadkamay joogay oo macadku usulna oo dadkamay baa fikrado cusub ama wal cusub magaalada sheegay يقول شاب الشرف سيامي أبو هيجر وسراجي وهي مرهز محمد عبد السكمي مركز لنك بوقري إلا لنك مرهز سسود مرهز نطيرا شامي يقول لك أول مرة إن شاء الله مدشة كل واجبات شوكودة إن شاء الله يا يا يا كرجانا انتنا مغالا فروغي دواتيو بروك ميبوا هيدا بغنا لكن هنو ميبوا مدح قلام فوقتها سوا نفتح قلقر أو جيت لنقصر وقر حقيقة من شابه مجال sababta mayd mudamayd buu ahaa lama mahayhin inta badan mayrays haliyadii laga hadalhay baana waqtiga banjarna iyo mayd buu ahaa mudan mayd buu ahaa walaa hadda mayd buu system oo daacadda ka shaqeeya oo daacadda ka shaqeeya waxaa walaa shar saarad mayd buu majal marka dadka iyo maxkamado si toos ah mayd buu ahaa iyo unseedan oo dhilan igu dulmiyay ilan igu dulmiyay mayd buu meelay mayd buu gartay ku jiisan mayd buu yahaa jirta oo laakiin oo taayir simiyo walaa siinay buu ahaa ma sistem ka burburiyay sida muqdisho ama ama magaalooyinka baydhabo lamid ee amal oo hajiyo mutayaasha
دول مداريونينا ما يبقى دي كده فرح سنة فرح سنة إني هو إن هو أو بحنا يجي بحنا يعني هو كل بيت مدام كران بيرو ده زيادة ميل رايس مبوك كاتي هو من هاي دالك المسيح قال إنه طيب ما يعني أساس ولا عن ميل رايس سيستم كأو روكر غريا والبر شغل وباب وكذا ini ona toy mil la bis ona toy habeya shariya oo walbaana ay meesho soo marka muhiimada la kulligeen sida ka bajay boona sheegay nootay afiliyaaniya madi oo mafasir nootay afiliyaaniyo ma ila raay ma koy madu dadka ngordaan ka fahma nootay dul way waa xafiiskii dawladda iyo wakiilku ita may fududaayase markhaati yaku ita dadka wala shalgaldo mana lamalaan wal shalgaldaas may mataatoysadaayna nootaayan nootaayada may sugaatay lankala ku gado waa inuu sidhey kan laku gadaa kan hataba gado waay laakin lanka laku gado waa inuu sidhey hasugoo been ku bade nootaayada hadda bay dhowr furi dawla adag oo yaalamay waa lamalan kuhaanshiis wededu dhulkaanina la ko-o loo oo gado waay lean kooy doonaan meeliyeeda way ku kooyay problem problemku qoyomay waxaa shali wiil oo sharci ma subar loogu filay kuntaa loo dadweynadan oo sharci toon ma jirto hal habaasa may sharci ka hayn su-aaliya insoosle may sharci ka hayne aanshada oo dhulka leey mismo kasta oo sugnaa ee sida baasboorka may kasta weyina meelaha ku fiiriya uma di jirta database ka jirta computer la ku fiiriya inay aanshada lahayn saxa ilaa fogaayo ma jirna wakada ma jirta ay noo tahay may hortaale haashilkeena kooy doon milishibidi geegas waqtigaas deerta siya tukilanka haashilka kasaayeyin dadki roogi makaatu weyn ka qorayin bishinaada bikoor kasaayeyin ekogaalaas madu haashidaas ay dhisaayata haashidaas ay sax mee ma isticmaal korto haashidaas oo baa isticmaal warqadi aad gorto madaas ku baad goytinid galada magalaas noo tahay in meelama kooy dembe wala saxare oo ay kaa isticmaal soo nafaday ma eeyina hadii aan kiin kooyo dhulkaan ilaa la kuma kuga haya ini aan dhulka la ina rasuub markaata haweydii dadda aamin kor haweydii ini dhulka aan la hadda markaata furo oo la qasa macruuf ee meeliya la fiyaara saatiin ka shalka biya isticmaal korto laakiin wadadan wadido la wadi suuq inta ka suuqsada aan ilaa leeyo baa isticmaalo tan tan aan tan tan la kuma kuga ni la kuma an gadi jidkii kaldan ay leelka dareerataas sababtoo eh nootaayada maybu ahaa xafiiskii maxkamadii wala shalgalaasi atasaabiyaa dawlad bay aaminsintaha asuuna warti dadku aad hasheeg walaama shalhaayeen meela lagu amba qaaday lagu adiyeede aad nootaay shalgada isu leedahay beriyay maxkamadda may firiyaas wakati adag gadi lagu shalgadi hob lamaada lab isdacwayaan lagu nootaay sugaadi jey nootaayadii adeega tahqiiq ah yemi laku tehraas maxkamadii laakiin madda rob asaasi boo qaldanaay ad walqalada idada hashaan suubili lanasiiri jawaabtiyen baana wadanku may ku jira may may ku jireen maamulka koonfurta beelka ha baydhoof guddi dhulada suufi guddi oo inta arrimaha uu keenay hadda guryaha baydhoof gaalan kulli joog ili nootaayda ili oo toy super loogu gooyo example super loogu gooyo ana ku qaad guriga super loogu laaga wadi gooyo may fadaas waqadaas ee ee so may fada gurigaas sugnaana fada inaan la guddigaas ha suuqul fada guddigaas baa soo aan inaan guriga taa oo may janta laakiin aan guriga inaan la suuqa aanshadaas sheege aanshada guddigaas hore aan weyn goyn oo tahay dawladda hoose sheego ay taasi dawladda hoose aan lamban qoyayan aanshada in goyn karo in goyn karo kuma dhilla ah in goyn tuma hadii sugnaanta gurigaas ay gam Dina sheega falay ama wacadi haytay hegdiini haytay ama haytay hegduniya oo sidii xaajara jartay nootaayoyinka may leedahay xaajara jartay walaagii labaatan iyo tobosada kula goytay dawladdii soomaaliya madaxweyne maay maxamed siyaad barweyne ka dhaqmaa i ku hor dadkii ama aqoon lahaay ama caqliga lahaay ama mas-uuliyadii lahaay dhamaan way ku wada hadlay min baaxan ini hata hatada taqriiro kale kasuubiyo hata reedi nagadu keliye walifay laha ini una cabaarno waxyaabihii markaas may leedahay munaality oo shirkeena eedeeda amahasaiinta ku hadlay dhammaantay oo wali eedanka faraxsanaa dabaataayooyinka oo hadda la suubiyohay taas wali geedku ataa cadaalada wasaaradda cadaalada hoolaha yeelo goboda asiya kumadata step by step waana may lahaa wadna dhinaca cadaalada xidhan kasta iyo hool kastoo laynku baahnahay wasaaradda ini may lahaa dhaqan geliid oo daldal geliid maalanba meysheenu haynaysa cadaalada liin helo nooca ku dhiman cadaalada inay meelaha ku kurdin shalay waray maylaray roognay surnaynay iniyo qareenadii ururkii qareenada maylaray la furo la deehfuro qareen andoodu dadweynaha andoodu ini la helo ururkii qareenada koonfur galbeeda shalay ayaa maylaray xafladii oo deehfuraani geeka wali roognay nootayooyinkii daraad wali ku hadlaanay maylaray leegal ed wali suubiday may leedahay dhiibo fara badan oo cadaalada usaydo haddana maku heraano ilaahay hoobaarka wasaarad ahaa ini lug kasto aan laaban cadaalada may leedahay unafadeen maku heraan hoob ilaahay ah wali ku-asadaan ee dadweynaha dhammaantiyo ini noola shaqeeyaan dhinaca cadaalada iyo sidii lika deerifa runtii dabadana ku jara dhinaca dhulka dhulka dhibaatada inkawiingeeka kutmay lahaa na heleen umaduna masgalaya mahanka siyaaday ka ganacsi dhul wala rab dhulkiyada ka ganacsidee wala dhulkiya beesi rooge baadidiya lahakubahohay beledkiya lahakudhaadhaohay lankii marka maysuubiyas beesi badan helo dhulka oo shan kilomitr lix kilomitr ee waayo haweenarade bilaa sharci dawlad masiina dhulkii umadwiintaga ku dhehaya usigi goosidi kama shan kilomitr caagan kuhiru kookada sul kiilaysuhan kadhakaleegini kale shan kilomitr kuile kii kalaha hire magaaladii meelandaragasamale laakiin may geeday isla saacadaasay ini dhulkaasay boos boos an iibiyo usa ingadad haddana aan qaala woo fade amaaw amata dhulkaas qaala waa amaaw amata usigadadaaw magaaladii inta indaragasa dhulku muddo dhana ku dhehe abasiilahaada haddii fadaaw wal usub deegaanka talagale ma usubay fadahay ini dhulkun hayro amati dhulkun gaarlagadoo usugada lankana dambaha tahdiisuna meelidasadoo fada isgalkii dhibaatada mayl raay ee meelasheegas shan kilomitr calaamo ma ansuubii karo oo laka aqoonsadaa dirbe malaka wareegii karo kan raaq isuna bahay dhulba weydiiyey kooshalay dhulkii goosaday oodadila isu binigo lehaku goosaday ani hortaa goosaday i hortayma goosada hatana ana goosta ani indidas madan shaksisi in loo badbaayo badan la gale walaysa la iska dilooha arrimooyo ee dhibaatada yoona isheenaan xasilooni darre in dhibaato badan asheenay wali kala jareen dhul talyaanigii
unu mahadeerna ma dhalan caawkan in aadan umayl ku yaaba inayan dhalan kala yaamigii dhulki hay oo ilaa waqtigaasay dada degnaay dhisan yaa talaka dacwoodahay maxkamada ilinkoyahay mucjizada nahaashito kumid ah hoob gardoontaa rob qaaligi xukum laamishadisyaday gaaligi saasa in kukumiyade dhabiila aan weerin lan wali aragnay labaatan kiis oo qaali aan fadheeday markhaati ku ah kiis kastaba nin markhaati ku ele war ilaahay ku ofsooy roog nibataa galme wallahi dhaahdee kitaabka galati galmee wale inay dhimadaawma og haddii is ogi winjeedu nidaamku is walwalalyaabee lahay marka bay liimbaahday ini walakashal helo la helo iyo liimbaahday saasan nootayinka hadalkaasaaso erna isugunyina meelaha kufiriya umadi jirta database kajarta computer kufiriya ini hanshada lahayn saxa isla kogaayo bajan wakadama jirta ay noo tahay may kortaale haashilkeena qooy doonto minshibidikeegas waktigaas jarkisiiyo tukilanka haashilka kasaayeyi dadki roogi makaatukuy ka qorayin kashinaada rikol kasaayeyi de kolgaadas madu haanshadaas ay dhisaayata haanshadaas ay sax mae ma isticmaalo korto haanshadaas oo baad isticmaal wakati aad korto madaas kubaad goytilid galada nagdaas noo tahay meelama inkoyte wala saxle oo ay tahay isticmaal soo dhafay ma ayina hadii aan kin kooyo dhulka aan ilaa ku ku gadaaya ini aan dhulka la ina rasul markaata weydi dada aamin kor ha weydi ini dhulka aan la hadda markaata furo oo la qasa macruuf ee meeli hele fiara saasin ka shalga biya isticmaal korto laakiin wadadan wadido la weyn suuq inta ka suuq sida anil leeyo bad isticmaalo tan oo tan aan tan ateeray lan ku ku gani lan ku aan gani jibki kaldan ay leeyahay dareertaas sababtoo eh nootaayada maybu aha xafiiskii maxkamadii wala shalgadaasi atasaabiyaale dawlad bay aaminsantaha anshuur adag warti dadku waad hasheeg walaa ushan lahayn meelaha lagu amba qaaday lagu sacdiyadeedaad nootaayad shalgada isu leeleere beriyey maxkamadda may firiyaasi wakadi adakagadi lagu shalgadi hob lamaada dad isdacweeyaan lagu nootaayad sugadi dijey nootaayadii adee taxqiiq ee meela ku teeraas maxkamadii laakiin madda rob asaasi boo qaldanaaya walqalada intaada hashaan suuqidi laqasii jawaabtiyeen baa wadanku may ku jira may may ku jira maamulka koonfurta beelka ayaa baydhoof guddi kula la suubay guddi oo inta arrimaha dhulka hadda guryaha baydhoof gaalan kulli jiro ini nootaayda ini ona goy superlogan goy example superlogan goy ana abuqaad gurigiga superlogan laanga ewan in goy may fadaas wakadaas ee ee so may fada gurigaas sugnaana fada inaan dhaha guddigaas ha suuqla fada guddigaas ma haysugaan inaan guriga lahaa daawo ma ijaarta laakiin aan guriga inaan lahaa suga haashadaas ha sheege haashada guddigaasa qorena wayna goyn oo tahay dawladda hoose sheego ay taasi dawladda hoose lamban qoyayaan haashada in goyn daro in goyn dhulkun adi leeyahay in goyn tame haddii sugnaanta gurigaas ay gam ima sheega falay ama wacadi haytay hebdini haytay ama hayti hebduniya oo sidii xaajaro jartay nootaayoyinka maylera xaajaro jartay walaagii labaatan iyo todobasana kuxogeytay dawladii soomaaliya madaxweyne hay maxamed shiyaab barwey laxka dhaqmaa i ku hor dadkii ama aqoon lahaay ama caqliga lahaay ama mas-uuliyadii lahaay dhamaan way ku wada hadlay miinbahan ini hata hatana taqriirarka lakasuubiyo hanta reedinka nagadu keliye walifay laha ini una cabaarno waxyaabihii markaas may lahaa gunaanity oo shirkeena eediyada armahasayin intay ku hadlay dhamaantay oo wali eedanka faraxsanaa la doontaayooyinka oo hadda la suubiyo ahay taas wali qiib ku ataa cadaaladda wasaaradda cadaaladda hoolaha yeelo goboda aasiya kumadata step by step waana maylahaa in wadna dhinaca cadaaladda xiban kasta iyo gobol kastoo lainku baahanayo wasaaradda ini maylahaa dhaqan geliid oo daldal geliid maalanba maysheen haynaysa cadaaladda liin helo nooca ku dhiman cadaaladda inay meelaha ku kordin shalay wali maylaray roognayn surnaynay iniyo qareenadii ururkii qareenada maylaray la furo la daahfuro qareen andoodu dadweynaha andoodu ini la helo ururkii qareenada koonfur galbeeda shalay ayaa maylaray xafladii oo daahfuraani geeka wali roognayn nootaayoyinkii daraad wali ku hadlaanay maylaray leegaleed wali suubiday may leedahay qiimo fara badan oo cadaaladda u saydo haddana maku heraano ilaahay hoobaarka wasaarad ahaan ini lukasta aan laaban cadaaladda maylaha unafadeen maku heraan hoob ilaahay ah wali ku asdaanee dadweynaha dhammaantay oo ini noola shaqeeyaan dhinaca cadaaladda iyo sidii lika deerifaday runtii dambada markuu jara dhinaca dhulka dhulka dhibaatada inka wingeeka kuti maylaha ayna heleen umaduna masgalaya maxanka siyaaday ka ganacsi dhul walero dhulkiyada ka ganacsidee wala dhulkiya beesi rooge baadidiya lahakubahomaye beledkiya lahandhaadhaomaye lankii marka maysuubiyasis beesi badan helo dhulka oo shan kilomitr lix kilomitr ee waayo haweenalade bilaa sharci dawlad masiina dhulkii umudwiintaga ku dhexay usigi goosidi kamar shan kilomitr caagan ku hiru kookada sulkiilaysuhankadekaleegidikale shan kilomitr hakuile kii kala hahile magaaladii meelandaraasamale laakiin may geeday isla saacadaasay inay dhulkaasay boos boos an iibiyo usa ingadhab haddana aan dhaala woo fade amaawo amata dhulkaas dhaala waa amaawo amata usa gadadaaw magaaladii inta andaraasa dhulku mudo dhana ku dhehe aba siilahaada haddii fadaaw wal usa deegaanka talagale ma usmay fadehin dhulkun hayiru amati dhulkun gaalnagadoola usa gadada lankana dambaha ay tahay isuna meelida sidoo kale iskalkii dhibaatada mayl raay ee meelashaas shan kilomitr calaamo ma suubii karo oo laka aqoonsadaa dirbi malaka wareejii karo kan karaatu suna bahay qurba weydiiyey kooshalay dhulkii goosaday oodadiray sun inigo leexku goosaday ani hortaa goosaday i hortayba goosaday hatana aada goosaday ani indidas madan shaksisi roogta beelbada la lagale walaysada iska diloha arrimooyo ee dhibaatada yoo niisheeneen xasilooni darre iyo dhibaato badan a sheegay waligana jareen dhul talyaanigii unumahadeernima dhalan aawkan i alanmayku yaaba iniga dhalan talyaanigii dhulkii hay oo ilaa waktigaasay dada degnaay dhisan yaa dalka dacwo uhay maxkamada ilinkoyahay mucjizada nahashito kumid ah hoob gardorontaa roob qaaligi xukum laalushalisiyo gaaligi saasa in hukumiyada dhabiila aan weerin lan wali aragnay labaatan kiis oo qaalo aan fadheeday markhaati ku ah kiis kastaba ani markhaati ku ele war ilaahay ku obsooy roognibataa galme wallahi dhaahdee kitaabka galata galmada wale ini dhimadaw ma og haddii is ogi miinjeedu nidaamku is walwalalyaabay lahay markaan bay liimbaahday ini walaka shadhiru la helo iyo liimbaahday saasan nootayinkaan halaqaa saasoo erne nootaayoinka saata gubeertooraha iyo komisaariga iyo dadka aqoon-yahaniyaalka ee maylarag na horrey hadleen ini saas laka bees gareeyo